waa habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanayso magaalada washington
waa fiidnimo axada bisha meyna waa saddex iyo toban sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somalycom idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shirweynaha dib u eegista dastuurka oo ka furmay magaalada muqdisho
gobolka banaadir madasha xubna uuma jiran waxaan soo jeedinaha guddiga saddexda xubnood ka kooban la socodka iyo guddiga madaxa bannaan iyo wasaaradda iyo xubnaha kale ee ka socda dowlad goboleedyada in gobolka banaadir loogu daro xubno oo ka mid noqda madasha
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
jafkusa wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbaayaaye nin waliba wuxuu galabsaday baan loo abaalgudinay gablaba aan wax tarin iyo jinnaad gacanta haysaanee wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracay ee war soomaali geesigii ku dhimay gaadhka hanjireen waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hay-adda sirdoonka dalka indonesiya ayaa sheegtay inay ka shakisan tahay in kooxda taabacsan kooxda isis ee islaamiga ee dalkaasi ee jameeca anshaara dowla oo loo soo gaabiyo jad ay mas-uul ka tahay qaraxyada axaddan maanta ah ka dhacay saddex kiniisadood oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi waawan burwanto oo ah agaasimaha isgaarsiinta hay-adda ayaa sheegay in jad uu qaraxani qorsheynayay in muddo ahba hase yeeshee ma jirto cid islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay afartan iyo kow kalena oo ay ku dhaawacmeen qaraxyadan ka dhacay magaalada surabaya ee jasiiradda java wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in booliiska ay kiniisadda la yidhaahdo surabaya ay ka heleen bam aan weli qarxin waxaana warbixintii ugu horreysay ee sheegaysaa in kuwa isu soo miidaamiyey ay mas-uul ka ahaayeen qaraxyadan laakiinse booliiska aysan weli xaqiijin arrinkaasi
mas-uuliyiinta faransiiska ayaa sheegay in ninkii fuliyey weerarkii midida ahaa ee ka dhacay bartamaha caasimadda dalkaasi ee baariis maalintii sabtidii uu ahaa nin haysta dhalashada faransiiska balse sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii ku dhashay jamhuuriyadda muslimka u badan ee jejniya ninkan ayaa ku jiray liiska sida gaarkaa loola socdo inkastoo aan wax dembiya hore loogu haynin booliiska faransiisku waxa ay sheegeen inay xidheen waalidiinta ninkan si ay su-aalo u weydiiyaan ilaa welina lama shaacin magaca ninkan weerarka geystay ninkan ayaa midigeliyey shan qof oo uu mid ka mid ahaa sagaal iyo labaatan jir islamarkiiba geeriyooday wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska gerald colom ayaa axaddan maanta sheegay in afarta qof ee kale ay xaaladoodu aanay halis ahayn qofka weerarka fuliya ayaa isla goobta ku dhintay kadib markii ay la tacaaleen ciidamada boolisku wasiirka arrimaha gudaha ayaa isaguna booliska ku ammaanay sida ay u waajaheen arrintan kooxda isis ayaa wakaaladooda wararka ku sheegay inay mas-uul ka ahaayeen weerarkan islamarkaana uu fuliyey nin ay ku tilmaameen inuu ahaa askari ka mid a saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in koox dablay hubaysan oo uu ku jiro qof isu soo miidaamiya oo bamam ay ku xirnaayeen ay weerar ku qaadeen dhismo dowladeed oo ku yaala dhinaca gobolka nangahaar axadda maanta ugu yaraan sagaal qof ayaa lasoo warinaya inay ku dhinteen ayadoo in ka badan soddon iyo sagaal ruux oo kaleetana ay ku dhaawacmeen afhayeen u hadlay wasaaradda ayaa wuxuu sheegay isagoo la hadlayay v o eda in weerarkaasi uu ka dhacay gobolka caasimadiisa jalaalabad weerarkaasina uu ku bilowday markii hore baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo dhaafay afka hore ee wasaaradda dhaqaalaha ee dalkaasi ayatullaahi khoyaani oo isagu ah afhayeenkaasi ayaa sheegay in qarax xoogan uu ka dhacay gudaha islamarkaasina ay gudaha u galeen weerarkii ay sameynayeen kooxda dableyda ah balse markii dambe dhismaha ay ciidamada ammaanka ee dalka afghanistan kala wareegeen waxaa isbitaalka magaaladaasi ay sheegayaa in ay jiraan dad dhintay iyo kuwo kale oo dhaawac oo isugu jira dad shacab ah iyo sidoo kale booliiska dalkaasi xubno ka mid a
diidmada dowladda bakistan ee ah inaanu dalkaasi ka bixi karin diblomaasi u dhashay maraykanka kadib doorkii u ku lahaa shil gaadhi oo khasaare geystay ayaa sii huriyey xiisadda ka dhex taagan labada waddan sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka joseph emmanuel oo ah u qaybsanaha arrimaha difaaca ee safaaradda maraykanka ayaa sabtidii rabay inuu saldhig ku dhow magaalada islaamabad uu ka raaco diyaarad milatari oo ciidamada maraykanku uu leeyahay iyadoo oo halkaasina loo oggolaan waayay inuu ka baxo islamarkaana uu dib ugu laabtay xarunta safaaradda waxay sidoo kale sheegeen in dhowr sarkaal ay la socdeen markii uu soo gaadhay saldhigga nuur khan halkaas oo ay saraakiisha laanta socdaalka ku wargeliyeen in magaciisuu ku jiro liiska madow ee dowladda sababo la xidhiidha kiis uu qayb ka yahay oo weli taagan saraakiisha bakistan ayaa sheegay in diyaarad militari oo maraykanku leeyahay ay halkaasi soo gaadhay si ay ninkan u qaado balse dib loo celiyey
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington shirweynaha qaran ee dib u eegista geedi socodka dastuurka soomaaliya ayaa maanta laga furay magaalada muqdisho shirkaasi oo socon doono muddo saddex cisho ah ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya waryahayga cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jabriil ayaa sheegina jireen caqabado dhowr oo meelaha qaarkeena dibudhacyo ku yimaada ka doodista arrimaha dastuurka soomaaliya waxaan ka bilownay inaan inaan la yeelana forum dowladaha maamul goboleedada ah aan u bixina moka forum wasaaradaha dastuurka oo hadda qaarkood inta fadhiyaan iyo wasaaradda saddexdii biloodna inaan wada fadhiisanayna si mugdiga u yaraado isku sina aan wax u aragnaa xildhibaan cabdi xasan awaale qaybduud ah guddoomiyaha guddiga dastuurka ee labada gole baarlamaanka ayaa ugu yeeray madaxda dowladdu inay dhowraan qodobada dastuuriga ku qoran dastuurka kumeel gaarka ee hadda hanaankiisa laga doodayo dalku marna ma yeelanayo dastuur haddii aan madaxda siyaasadeed aysan ku heshin arrimaha u baahan wadaxaajoodka siyaasadeed kuna xusan awood qaybsiga khayraadka qodobka boqol iyo afartan iyo afar awood qaybsiga siyaasadeed konton iyo afar iyo nidaamka siyaasadeed ee arrimaha maaliyadda federaalka ee qodobka boqol iyo labaatan iyo labo iyo boqol iyo labaatan iyo afar gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle sheekh cusmaan barre ayaa ugu yeeray dhinacyada gacanta ku haya dastuurka kumeelgaarka iyo dhamaystirkiisa inay soo muujiyaan maqaamka muqdisho matalaada dadka ku nool gobolka banaadir balse aan ku ekeynin muddayn wakhtigeeda aan la garanaynin gobolka banaadir madasha xubna uuma jiran waxaan soo jeedinaa guddiga saddexda xubnood ka kooban la socodka iyo guddiga madaxa banaan iyo wasaaradda iyo xubnaha kale ee ka socda dowlad goboleedyada in gobolka banaadir loogu daro xubno oo ka mid noqda madasha guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay in soomaaliya aysan aqoonin nuuca federaal ay qaadata loona baahan yahay in la dardargeliyo dib oogista dastuurka hadda gacanta lagu hayo dastuur federaala waa in si cad loogu qeexaa dhammaan arrimaha aasaasiga u ah dhisidda dowladnimada iyo hirgelinta nidaamka federaalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa shirka dib oogista dastuurka ka sheegay in baahi weyn loo qabo dhammaystirka dastuurka si ay u kala caddaadaan awoodaha hay-adaha dowladda soomaaliya si looga gudbo khilaafka soo noqnoqday dastuurka waa in la dhammaystiraa si hay-adaha dowladda ay ugu kala qaaxnaato shaqooyinka ay leeyihiin oo aanay isugu khaldamin dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u oogno si aan u oogno sarraynta sharciga dastuurka waa in la dhammaystiraa si ay u kala caddaato awoodaha xukuumadda iyo labada aqal ugu dambayntiina waxaa shirka si rasmi a u furay kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan isagoo sheegay inay muhiim tahay in dadka soomaalidu soo ceshato sharafta ay ku laheyd adduunyada muhiimna ay tahay in dastuurkooda ay maalgashtaan dhammaanteena waxaana saaran dib u soo celinta karaamada iyo sharafka shacabka soomaaliyeed uu ku lahaa bulshada caalamka waa mas-uuliyad annaga oo dhanna wada saaran dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka waa mas-uuliyad annaga si gaara noo saaran waa marka aan aaminno inaan dhaqaal ahaan iyo cilmi ahaan aan isku filannahay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada baydhabo waxaa maanta gaadhay qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada soomaaliya waxaana warbixintaasi halkaan nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ujeeddada socdaalka madaxda maamul goboleedyada ayay ku sheegeen inay la xiriirto wadatashi inay ka yeelanayaan arrimaha siyaasadda iyo sidii iskaashi ay u samayn lahaayeen maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo soo dhoweeyey madaxda maamul goboleedyada ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin imaatanka madaxda maamul goboleedyada magaalada baydhabo islamarkaana maalmaha soo socdo shir uu u furmayo annaga dhibaatooyinka ugu badan dhulkan yaallo alxamdulilah ilaahay nabad iyo wuxuuna siiyey iyo aaran laakiin mushkilada noogu weyn shabaaba dhibaatooyin badan noogu hayo marka mar haddaa noo timaadeen taladii shabaab lagu ciribtiri lahaa oo kuwa dowladiidka oo rafaadka badan ummadda ku hayo oo tala oo midaysan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa isna sheegay in kulankooda looga tashan doono aayaha soomaaliya ayna ka soo bixi doonaan go-aano soomaalida dan u ah kulankaanaan suuliid ma aha mid dhib wada waa mid faa'iido ah dan soomaaliyeed lagaga tashanayo waxaa isu wanaagtay mas-uuliyiinkii dowlad goboleedyada ama c i c golihii la odhanayay waxaana rajaynayna insha allah wax dan u ah dalka iyo dadka iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan inaanu ka wada hadli doono ayna kana soo bixi doonto madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa isna caddeeyey in magaalada baydhabo ay u yimaadeen inay ka wada hadlaan iskaashiga maamul goboleedyada iyo horumarka in laga qayb qaato waxaan maanta aan halkaan u nimid inaan shirkii c i c da maamul goboleedyada aan ka wada hadalno wixii danaaho noo yaalla xaaladda waddanku maraa amniga noqotaya maxuu ahay maamulka iyo hagaajinta jidadka la isku furaayo la dagaalanka shabaabka run ahaantii dadku siyaasadahay ku mashquulaan laakiin hawsha noo taallaa ka weyn howlahaasaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala intaanoo oday meesha iskugu timidna waxaa looga hadlaa oo waa wax ummadda soomaaliyeed dan u ah maalinta berrita ayaa la filayaa madaxda maamul goboleedyada in magaaladan baydhabo uga furma shirka lamana oga go-aanada ugu dambeeya ee shirkooda ka soo bixi doonaa mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo mahadsanid mukhtaar markana ah sahre ciidla nuur iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aanu ku qaadaa dhigi doono xaaladda guud ee gobolka banaadir gaar ahaana amniga sidaynu ka war hayno toddobaadiyadiina dhaafay wararka ka imanaya magaalada muqdisho waxaa ka mid ahaa dad la dilay oo la garan waayey cidda ku dhagarowday dilal qorshaysan oo dadkii geystay baxsadeen qaraxyo ismiidaamina oo meelaha qaar lala beegsaday iyo ciidamada dowladda oo mararka qaar iska horimaadya dhex mareen dowladda federaalk ah ee soomaaliya gaar ahaana maamulka gobolka banaadir waxay sheegeen inay labanlaabayaan dadaalada ay ugu jiraan sugitaanka amniga si aynu haddaba arrimahaasi macluumaad uga helno waxaa barnaamijka marti noogu ah guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yeriiso kusoo dhowo guddoomiye barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ugu horeyn bal faahfaahin naga sii dadaalada ammaanka lagu xoojinayo ee maalmihii lasoo dhaafay aada waddeen runtii aad iyo aad umahadsan tahay waxaan idiin mahadcelinaa v o a fursada aada shacabka siisaan inay uga qayb qaataan barnaamijyada noocan oo kale ah kormeerka jimcaha aan sameynay oo magaalada daafaheeda iyo goobaha ciidamada joogaan ujeedadu waxay ahayd barnaamijka xasilinta inaan muxuuha u falgalayno annagoo cashar ka baranayno waxyaalihii horay u dhici jiray waxaan hadda bilownay oo si wanaagsan noo maraya qorshaha maamulka gobolka iyo maamulada degmooyinka labaiyi tobanka iyo hay-adaha amniga heer gobol iyo heer degmada inay si dhow u wada shaqeeyaano oo nidaam wada shaqeyn buuxda ah partnership wax loo yaqaano siina waxaad moodaa in aada loogu guulaystay kadibna aan shacabkii howlgelinay oo amnigii qayb nagala yihiin ujeedaduna ay tahay magaaladan in ay noqoto caasimad sidii ahaan jirta berisamaadkii amni ah nabad ah qorshahaas si fiican buu hadda noogu socdaa waxaan rajeyneynaa maalmaha soo socda oo howlgallo ciidaxasilintana naga laga dareemi doono oo la xakameyn doono hubkii islamarkaana aan loo dulqaadan doonin dad qoryo iska dhex wata oo aan sharciisnayn hubka ayaad carabka ku dhufatay qaab nooceeyaad u wajahaysaan arrimahaasi hubka sharci darrada ah amaba ka sharciga ah inaan magaalada lagu dhex wadan karin qorshaha xakameynta hubka waxaa lagu ujeedadu tahay in la helo qof aan hub sharciyeysan wadan inuu magaalada mari karin marka hore waxaa laga bilaabaya wadooyinka oo cid allaale ciddii hub sharci daraa wadato sidoo kale sida wasiirka amniga ku dhawaaqay khamiistii horena ay ujeedadu tahay in xitaa mas-uuliyiinta dowladdu loo ogolaan karo keliya afar qori oo aka forty sevenka ah qoryaha waaweyna laga mamnuucayo magaalada taasna waxay sahlaysaa in amnigu hagaago weli lama gaarin habkii hub ururinta oo guryaha laakiin taasna waa loo tegi doonaa hadda waxay tahay ujeedadu xakamaynta hubka inaan magaalada si lagu dhex wadan karin waa hagaag gudoomiye dhegeystayaasha jecel inay barnaamijka inagala qayb qaataan ayaan fursad siinaya aan u baaqo dhegeystaha haatan khadka ku jira bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waxa weeye maxamed axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho waan salaamayaa laantaafka soomaaliga ee c o e da iyo adigoo daadiyaha saxro aada umaadsansa iyo guddoomiyahaba gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa ammaanka magaalada ciidan iyo laguma sugi karo askar oo meel kasta ma istaagi karto askarta iyo shacabkana waxaa ka dhexeeya sensitive weyn oo aada u weyn waxaa laga yaabaa haddar markaad tegtid saldhig ama saldhig lagaa dacweeyo dadka xaafadda jooga oo dhan aad bay u murugoonayaan waxay moodayaan in meesha qofka laguba cunayo oo ay wax loo wado oo dawladnimadu ma aaminsana marka maxay tahay sababta loosku mashquulinayo in ciidan iyo waxaa la dhiso oo shacabkii awaaras badan loogu sameyn waayey oo dawladda xaggeeda iyo inay dawladdu iyaga u adeegto loo la-yahay waan gartay marka waxaad leeda waxaan u fahmay askar keliyaati ammaanka magaalado dhan ma xallin karto maxaa dawladda iyo shacabka oo iskaashanaya arrinta amniga qaab kale loogu geli waayay soo ma aada iyo aad haa waan waan waan ku dhacday anigoo lay dacweeyey oo kale runtii iigu horreysay markii iigu horreysay aan saldhig tago oo ciidan ay gurigayga yimaadeen anoo dee sharci iyo sharci darra midda kari doonaha laygu yimaadee macnaa aad baad uga dareemaysaa xaafadda marka lagugu yimaado dadka o dhan waa murugoonayaan in bilo kula tagtay oo aan dawladdaadii ayna wax kaaga iman waad dareemaysaa marka cugdad weyn baa udhexaysa aad baad umahadsan maxaa tahay looga fikeri waayey waan gartay maxamed oo aad baad umahadsan tahay guddoomiyuhu haynooga jawaaba su-aashaasi maxamed runtii aada aan uga mahad celinaa su-aasha arrimuhu sheegeen waa arrimo muhiima ciidan keliya amnigana ma sugi karo waana sababta keentayna istiraatiijiyadii xasilinta caasimada in aan wax ka bedelno oo aan kusoo kordhino barnaamijka la yidhaha daristaynta oo daraasad dheer laga sameeyey sidii shacabka iyo ciidanku ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha muhiimka u ah deegaanka barnaamijkaas isagaa daristaynta xaafad walba laan walba guri guryo walba oo tobankiiba oo falarka la yidhaahdo ilaa iyo kontonkii qoy guri waxa loo sameeyey dad darisayn ah oo la falgala maamulka degmada iyo waaxda iyo hay-adaha amniga taasna waxay keentay in shacabkii iyo hay-adihii amniga ay aada uga wada shaqeeyaan intaas waxaa sii dheer in istraatiijiyadda howlgallada laga sameynayo xasilinta caasimadda maanta ay maamulkii degmada iyo shacabkiiba lagala tashanayo meelaha ugu muhiimsan waxaan aaminsannahay shacabka la-aantiis inaan amnina la sugi karin waana sababta keentay inaan annaga aada u danaynayno inaan ugu dhawaano shacabka barnaamijkaas darisaynta iyo howlgallada hadda socdana waxaan rajaynaynaa in saddex wislood soo socoto magaaladan ay noqon doonto magaalada amnigeeda laisku haleyn karo waan gartay guddoomiye aad baad umahadsan tahay guddoomiye intaynaan arrimahaasi ka fogaanin inta badan waxaa dhacda dad dad ku dila magaalada muqdisho oo baxsada oo la qaban waayo meelo suuqa bartankiisa ah qaar baa ku dila dadka sidoo kale dad baa qaraxya dhiga amaba qarxiya dadku waxay isleeyihiin suurtagal maaha in magaalada dhexdeeda amaba suuqa bartankiisa intuu qof lagu dilo qofkii amaba kooxdii dilka geysatayna inay baxsato dabcan waxaa jira dad arkayay laakiin baqdin ay qabaan daraaddeed u sheegi kari waayey ciidamada ammaanka wixii ay arkayeen ay la kulmeen ee ammaanka halis ku hayay amaba dadka lagu dilayay taasina waxaa u sababaa laleeyahy dowladdii ma damaanad qaadi karto qofkii xog muhiima u keena ammaankiisa oo beriba ama isaga ama eheladiisa la dilaya arrintaa ka waran runtii kooxaha nabadiisku waxa ay ka shaqeeyaanba waa inay dadka arki dhexgeliyaan oo waxaan jirin iyo buunbuun sameeyaan ciidankeena geesiyaashana waxay u taagiyiin waxaa waaya in shacabkii la badbaadiyo wakti hore oo arrimahaas cabsi laga qabay ayaa jira kooxaha nabadiidka iyo handadaadahooda laakiin kadib shacabku waxay darowsadeen in handadaadaas aysan waxba ka jirin dadkaasna aysan horumarka dalka danka lahayn taas marka waxay keentay inaan helno shacabkii oo hadda dhiirada diyaar u ah inay maamulka gobolkii degmooyinka la shaqeeyaan la shaqeeyaan hay-adihii amniga sababaha darisainta aan hadda xoogga u saarnay oo aan ilaa iyo haddana guulo wanaagsan laga keenay waxaa kamid ah waxay ahayd isbuucii hore markii laba oo bombogacmeed ku tuuray degmada wadajer in shacabkii ay ka daba carareen soo qabteen sidoo kale dad falala iyagana geystay oo gacanta lagu hayo waa jiraan laakiin haddana mar walbo dhab shacabka waxaa laga rabaa haddii cid allaale ciddii amniga qalqal gelinaya haddii aad ka aamustana waa mid adiga aan kuu wanaagsanayn qof walbo soomaaliyeed waxaa u wanaagsan wadankan oo amniga marka runtii sidii hore ma aha hadda shacabkana aad baan uga mahad celinayna wada shaqaynta buuxda laakiin intaasoo lasii dadaalo marka rajo badan baan qabnaa arrimahaas ku saabsan aad baad u mahadsantay guddoomiye waxaad ka dhawaajisay in ay jiraan dad aad soo qabateen oo dad dilal u geystay waxaa jirtay gabadh dhowaan lagu dilay suuqa bakaaraha magaalada muqdisho gabadh lagu magacaabo maryan cabdulaahi gabadhaa ilaa hadda dadkii dilay ee toogashadaasi sameeyey gacanta ma ku soo dhigteen runtiisaas baaristii baa socota horna waa jiraan laakiin ma rabno inaan hadda sheegno ilaa iyo ay si wanaagsan usoo cadaato cid walba oo tuhun ku jirana xaq waxay leedahay in ilaa baaris kasoo dhamaanayo marka arrintaas waa lagu guda jiraa arrin naxdinna waaye arrin runtii aan dul qaadan karnana maaha annaga mar walba ciidamada la hadlayno waxaa kala hadalna waxay tahay shacabka badbaadadiisa iyo shacabka in loo furo ha noqdo markii howlgalada la sameynayo iyo haddii ciddii shacabka dembi u geysatana in la dabagalo lasoo qabto marka waa dadaalku waa u socdaa laakiin haddana nidaamkeeni iyo hay-adaheeni looma barbardhigi karo sida kuwa caalamka horu maray waana meesha aan ku socona annaga aan hiigsanayno muddo shan sano gudaheeda in cid dembi geysata in laga waayo dalka soomaaliya waan gartay weli dhegaystayaal waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan yariisow dhegaystayaal badan ayaa khadka ku jira balanu baaqa mid ka mida dhegaystayaasha khadka ku jira khayr oo joogta waxa waaye muqdisho horta assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ga dhegeysanayaan madaxdooda iyo shacabkoodaba su-aashayduna waxa waaye aniga horta dhawaan ba muqdisho imid xoogaa waxaan arkay maamulka aan ku baahsanayn degmooyinka iyo xaafadaha fogfog meelaha qaar markii inta boosas la kala gato la dhisto waxaan arkay iyadoo maamul dad lagu isku sheegaya dowladda hoose intay canshuur ka qaadaan boos la dhistay ay haddana maaragtay kuwii qaaday kuwaan ahayn ay imaanayaan oo leeyahay canshuurtii annagana siiya waana qaab qabiilaysan markaasna ay isku dhacayaan oo isxabadaynayaan baan arkay ma garato dad badan ku dhinteen marka haddee arrintaas waxaan guddoomiya rabaa inuu ka jawaabo waxa maamulka uu baahi la-yahay oo muqdisho uu gaari la-yahay xaafadaha fogfog su-aalo kale ama cabasho kalena waan qabaa oo anigoo naafa ah sanadkii horeeto anu kuxitigan ka imid hadeer sanadkii horen marbaa imid waxaan ugu imid arrimo caafimaad garoonkan ka dhoofayey gaari gaari wiljeeraan saarnaa gaariyaasha wiljeerkaan oo dhan ma qaban karo garoomada iyo isbitaalada inta badan kuway isticmaalaan anigu ma qaban karo mid gaaroo ayaan qaban kara boqolkiiba sagaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ima anfacayaan hal baa laga yaaba inay anfaca marka waxay dhaheen wiljeerkaagu baaritaan ma soo marin waa lagaa bedelaya mid kale lagu saarayaa waxay dhahdaa kiina ay saartaan waa ka dhacayaa anoo qaylinayo kiina waa ka dhacay waa ka dhacayaa laya qasad igu saaraya waxay noqotay inaan kala dhacay xoogaa waxaana qofba yaro baralays marka dadka saa ii galeeyana waa dadkii naba sugidda ahaa ayaga qalad bay iga galeen iga aan uga dacwoodana ma lahayn oo maba aqoon meel looga dacwoodo qaladka ay galaan cid qabato ma lahan miyaa iyagana taas waxaan weydiinaya ciddii ku shaqa leh inay codkayga gaaraan rabaa uga faa'iidayso waad ku mahadsan tahay su-aashaada guddoomiyaha gobolka banaadir ayaynu jawaabta u daynaynaa guddoomiye umulkhayr marka hore aad baan uga mahad celinayaa kasoo qaybgalka barnaamijkan haddaan ku bilaabo midda dambe runtii aad baan uga xumahay dhacdada noocaas oo kale inay ku dhacday gabadh soomaaliyeed oo runtii baahiyaha gaarka qaba kuna socotay gaarigii wiiljeerka haddana in falkaas dhacay marka runtii taas iyada ah hay-adihii aan gaarsiinaynaa waana ka cudur daaranaynaa annaga qof kastoo muwaadina waxaan rabnaa inuu xaqa lamid a xaqa kale uu helo tan waa mid iyadana si guud oo baryahan qorshe aan wadno ah dadka baahiyaha gaarka qaba in loo sameeyo ama gaadiidkooda meelihii u mari lahaa waxaan ku faraxsannahay diyaaradaha qaarkood inaan kala hadalnay ku guulaysanay in ay u sameeyaan meel ay ka koraan marka seeda waxaan dareemaa inuu yahay mid gaar ahoo gaarigeeda ka duwan yahay kuwii kale taasna waan ka cudur daaranaynaa laakiin waxaan rajaynaynaa in dadka noocaas oo kale ayagana baahiyadu si gaara loo haqabtiri karo annaga qof kasta soomaaliyeed siiba dadka baahiyaha gaarka qaba waa inaan mudnaan gaara siino waana qorshaha aan maaragtay maamulka gobolkan ku howlgelayo middan kale oo ah arrimaha cashuuraha waa jiri karaa in cashuurihii dowladdii dhexe iyo si dowladda hoose maaragtay hay-ado kala duwan ay u tageen haddana arrinta ah in dad muxuu ahaa canshuurta warsanaya waxaa la rabaa qof walba inuusan canshuurta ciddi weydiinayso inuu hubiyo ciddii saxda inay tahay si aysan gacan qalada ugu dhicin annaga waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeyana waxaan wadnaa nidaam electroniga in la sameeyo oo aan lagu qaldami karin laakiin inta ka horeyso dad baa jira oo iska tuugo oo isku dayaya inay shacabkii si kale wax uga qaadaan taasna mid la aqbali karo maaha marka taasna dadaalkeedu waa wadnaa midaan ah gaarista degmooyinka toddobiyo tobanka degmo runtii hadda waa markii ugu wanaagsanaay degmo walba oo aan daadejinay maamulkii degmadii howlihii laga bixinayo ilaa waaxdii ilaa laantii jimcihii hadda aan maaragtay kormeerkaan samaynaynayna goobaha aan tagnay waa meelaha ugu shishaysa magaalada ay ka mid yahay daarisalaam hiliwaa meesheeda ugu ugu ugu shishaysa dainile gares valley ilaa iyo jasiira iyo kaxda ujeedadana waxay ahayd bal inaan soo kormeerno daafaha magaalada oo qeybna ka ahayd xasilinta in meel walba oo magaaladan kasoo gelayso waddo ah oo kooxaha nawaadiisku ay isku soo dhuuman karaan in ciidamo la geeyo si shacabka gudaha joogo ay nabad iyo amni u helaan marka arrimahaas oo dhanna waa arrimo aan maarata dadaalkeedana waa wadnaa waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano sida hore u sheegay aad baad u mahadsan tahay guddoomiye waxaad moodaa dhegaystayaashu inay aada u badan yihiin doonaya inay su-aala kaa weydiiyaan arrimaha amniga iyo guud ahaan gobolka banaadir bal dhegaysto kale ayaan jeclahay inaan u baaqay isagana walaal waad mahadsan tahay dahda v o eda waxaan magacaygu cabdifitaax maxamed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa magaalada jijige ee maamulka soomaalida etoobiya marka walaal guddoomiyaha waxaan weydiin lahaa maxaa had iyo jeer magaalada baaritaankeedu uu u badan la-yahay oo nabadgelyadeeda loo sugi la-yahay oo meel kasta maxaa baaritaan loo dhigi la-yahay see u dhuumanaysaa dadka dadka laynaya waan gartay marka waxaad ula jeedaa dadka qaraxyada iyo geysanaya iyo dilalka ha maxaa baaritaanku u badan la-yahay oo meel kasta looga baari la-yahay oo iskees kasta loo istaagi la-yahay weyaan ujeedadaydu aad baad u mahadsan tahay cabdifataax haye aada iyo aad baad u mudanta adaa mudan walaala runtii cabdifaacaada uga mahad celinaa jigjiga inuu aada waxay kutusaysaa danaynta uu danaynayo magaalada muqdisho iyo caasimadii dalka oo hooyadii ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan ah arrimuhu sheegayna waa dadaalada hadda socda xasilinta ayay qeyb ka tahay waan doonayno in qof kasta oo soomaaliyeed inuu si xor ah magaaladaana ku maro amni iyo nabadeenna helo laba arrinba midna horta waa kooxaha argagixisada oo kale lagu yaqaano inay dadkii caburiyaan oo oo si handadaad ah ay ku dhaliyaan amniga iyo nabadeynta laakiin annaga nidaam dowladeed baan nahay dowlad baan nahay maamul baan nahay xorriyadda qofka shaksigana iyadoo la ilaalinayo haddana amnigii in la sugana waa la rabaa marka taasaa diideyso in maaragtay meel walbaba baarid laga wado laakiin haddana meelaha ugu muhiimsan baan daraasad ku sameynaa si shacabka amniga nabadeen loogu helo iyadana waxaan rajaynaynaa in dhowaanba laga maarmi doono meelaha checkpointyada oo shacabku ay amnigooda iyagana ilaashan doonaan magaaladanna waxaan rabnaa annaga in ay kusoo noqoto sidii bartamaadkii ahaan jirtay oo qof walba gurigiisa soo iridda u furantahay inuu seexan karo guddoomiye arrimaha amniga markaynu ka hadlayno waxaa fooda inagu soo hayso maalmo koobani ka harsan yihiin bishii barakaysnayd ee ramadaan inta badan khibradda aynu ka dhaxalnay dhacdooyinkii sanadihii ugu dambeeyey oo dhandhacayey xilliga lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan weerarada ismiidaamiintu aad bay u badan yihiin dadkana cabsi iyo welwel baa ka muuqda oo ay kasii welwalayaan maxaa dhici doona maalmaha ramadaanta lagu jiro maxaa idinka qorshaysan ka gobol ahaan iyo guud ahaan ciidamada amniga iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya in lagaga hortago dhacdooyinka dadku cibaadadoodii ay welwel kasii qaadayaan
runtii arrintaas dadaal badan baa dowladdii federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ba ka sameeyey markaan waxaa rabnaa caasimadan ramadaankan inuu ka duwanaado kuwii hore bisha barakeysan ee ramadaan waxaan rabnaa shaqs kastoo soomaaliyeed ee caasimada jooga inuu cibaadaysto una cibaadaysto si xor ah oo nabad ah taasna hadda shacabkii nasarkoodii ayaaba diyaar la ah inay maamulka gobolka iyo degmooyinkii iyo heedaha amniga kala shaqeeyaan barnaamijyadan aan kuu sheego darisayntii ha noqoto xasilintii oo si istaraatiijiyad aan u wadno ha noqoto ha noqoto wada shaqeynta hay-adihii amniga iyo maamulka gobolka iyo shacabka waxaan isleenaha markaan si wanaagsan baa loo wada diyaarsan yahay tanoo runtii aada u yareynaysa ama hor istaagaysa in kooxaha nabadiidku ay u diidaan ummadda inay cibaadaystaan rajo weynna waan ka qabnaa dadaaladaasna runtii waa kuwo aan tijaabinay oo isbuucyada lasoo dhaafay oo aan aada kalsoonina ugu qabno rajaynaynana qof kastoo nabadiid oo wax qarinaya in shacabka ay farta kulmaan kusoo siiqi doonaan qofkaasna laga badbaadin doono shacabka inuu dhibaato u geysto gudoomiye waxa ay dadku leeyihiin mar kasta oo dowladdu qaadayso tallaabo ay amniga ku xoojinayso tallaabadaasi waxay noqotaa oo keliya in jidadka la xidho iyo isku socodka magaalada haddana jidadkaa xidhani ma joojiyaan dadkii qaraxyada waday ee dhibaatooda ka sameynayay magaalada ee waxay xanibaan uun dadkii shacbiga ahaa ee ganacsanayay ama danahooda ku socday magaalada bal arrintaa ka waran arrintaas runtii horta waa mid magaca maamul ahaan iyo dowladda federaalka iyo saxda qarankaba marnaba lama ogola in jidna la xiro dhibna loo geysto shacabka haddana dhinaca kale waxaa mas-uuliyadii naga wada saaran tahay badbaadin shacabka shacabka si kastoo lagu badbaadin karo marmarka qaarkood amniga iyo sugudiisa ma gasho mid cayaar cayaara taasa waxay keentaa in meelaha loo arko muhiimka in la xiro dareemkana shacabku marmada inuu aada u dhibsado laakiin haddana waxa la badbaadiyey ayaa ka weyn dhibka yar oo la dareemayo waxaan rajaynaynaa shacabka oo amnigooda ilaashada inay ku jirto danta taasoo looga maarmi doono dhagxaha la dhigayo oo jida su-aal kale haddii aan ku weydiiyo sidaynu ka war hayno xidhiirhka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabtu in dhawaale madmadow baa ku jiray amaba khilaaf baa soo kala dhex galay dadka degan gobolka banaadir waxay dareemayaan in khilaafkaasi uu gobolka keliya saameyn ku yeeshay oo gobolladii kale dalka ee imaaraadku ka howlgelayeen inay howlahoogii iyo shaqooyinkii iyo adeegyadii ay ka qaban jireen ay sidooda u socdaan laakiin dadka ku nool magaalada muqdisho cisbitaaladii iyo adeegyadii ay u qaban jireen ay meesha ka baxeen marka khilaafkii imaaraadka iyo soomaaliya dhex maray saameyntiisii ma waxay qaab taban u wajahdo keliya magaalada muqdisho iyo dadka degan anaga runtii si kastaba magaaladan muqdisho waa caasimadii ummadda soomaaliyeed waa shacabkeedan shacab u taagan midnimada ummadda soomaaliyeed iyo wadajirka iyo dowladnimada iyo muxuaha soomaalida qabki ee lahaan jirtay marka annaga waxaan rabnaa shacab isku tashada ka maarma muxuu ahaa caalamka inay maaragtay mar walba wax noo qabtaan annaga waxaan rabnaa inaan wax istusno meesha aan rabnaa annaga ka maamul ahaan gobolka iyo dowladda federaalka waxay tahay isku tashi waxa la yidhahda ummadda soomaaliyeed inay isku tashadaan waxaanan aaminsanaha wax walba inaan qabsan karno marka taas annaga shacabka gobolka muqdisho weligooda dhib kastoo soo mara wuxuu jirjiray midnimo iyo wadajir waan gartay guddoomiye waad mahadsan tahay mar kale ayaan ku noqonayaa dhinaca dhegaystayaasha jecel inay barnaamijka inagala qayb galaan oo ay su-aale kaa weydiiyaan arrimaha gobolka banaadir aanu baaqa dhegaystaha xiga magacaygu waxa weeye sakariye cabdullaahi warsame joogo magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan weydiinayaa dhowr mar waxaa maqalnay maqaamka gobolka banaadir in hankii aan lahayn oo ahayd in maqaamka gobolka la helo tilaabo noocena uu ku daray adleed noocaasa inuuna siiyaan rabnaa zakariya aada iyo aada u mahadsan yahay waana uga mahad celinayaa arrintan waa arrin runtii qorshaha noogu jirta maamulka gobolka banaadir haddaan nahay waxayna qayb ka tahay dib eegista dastuurkii waxay qayb ka tahay danaaleyntii dalka iyadana annaga qorshaheena wuxuu yahay ko in gobolka banaadir uu kamid yahay gobolada sideed iyo tobanka dalka sidaas daraaddeedna loo baahan yahay xuquuqda ay gobolada kale ay heleen inay helaan waxaan aaminsanaha muwaadin kastoo soomaaliyeed meel walbuu joogo inay isku xuquuq iyo inay helaan inay cadaaladda iyo sinaantana ku jirto dalkan u ron tahay sidaas daraaddeed annaga waxaan rabnaa nidaamkan iyo samayntiisa inaan shacabka muqdishona lagala tashto shacabka talooyinkii ka timaada oo ah maqaamka iyo nooca ay rabaan inuu noqda aan u gudbino hay-adihii dastuuriga ahaa ee dowladda federaalka taasna ay noqoto mid aan kor ka imaane mid ka timaada shacabka rabitaankiisa gudoomiye gabagabadii barnaamijka wicitaanka dhegaystayaasha ayaan soo gaadhnay annagoo wakhtigaaga kaaga mahad celinayna su-aashayda ugu dambaysaa waxay tahay dadka ku nool magaalada muqdisho amaba gobolka banaadir waxay inta badan ka cawdaan in cashuuraha laga qaado magaalada iyo dadka gobolka ku nool haddii ay tahay badda iyo berigaba hase ahaatee cashuurahaasi aan dib loogu soo celin oon adeegyadii ay dowladdu qaban lahayd aanay qabanin oo ay dadkii waxbarasho iyo caafimaad iyo amni midnaba aanay haysan haddana lacaga cashuuro laga qaadayo arrintaa maxaad kaga jawaabi lahayd runtii waa shacabkan horaan u sheegay gobolka banaadir runtii waa in looga mahadceliyo sida ay mar walba dowladnimada iyo nidaamka ay u jecel yihiin midnimada iyo wadajirka ummadana ugu taagan yihiin canshuurahaas ay bixiyaanna waa canshuuro runtii dowladda federaalka ma jirteen haddaanan canshuurahaas gobolka banaadir aysan jirin dhinaca kale iyagana weli waxaan aaminsannahay canshuurahaas iyaga waa kuwo dekeda iyo airboort keliya laga qaado shacabkii waxaan rabnaa inay fahmaan dowladnimadu waa waa iyaga in canshuuraha la bixiyo si adeegyadii bulshada asaasiga loo dhiso haddaan naga muddadii saddex bilood aan joognay juhdi gelinay saameyntii roobabka inaan wax badan ka qabanno gurmud deg dega la sameeyo qarash badan lagu bixiyo sidoo kale in adeegyadii la daadejiyo shacabkii loo dhaweeyo in wadooyinkii laamiyada aan bilowno in lasii dardargeliyo lasii dhiso arrimahaas oo dhan in dabdamiskii iyo xarumihii adeegyada bulshada aan degmooyinka qaarkood ka hergelino waxaas waa waxa aan runtii dhaqaalaha yareena soo galo lagu sameyn laakiin haddii canshuur qof walba uu bixin lahaa canshuurihii rasmiga ahana la qaadi lahaa aan aaminsanahay soomaaliya inay isku tashan lahayd marka taas ayaa wax walbaba ka qiimo badan
guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo aannu kaga hadlaynay xaaladda guud ee amniga gobolka banaadir waa naga intaa intaynu mar kala kulmaynana dhinacayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
saare ciidla nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington fatahaado cusub ayaa la sheegay inuu webiga shabeelle ka sameeyey qaybo ka mid a magaalada jaralaqsi ee gobolka hiiraan fatahaadahan ayaa khasaare u geystay dhulbeereed ay ku yaaleen dalagyo kala duwan faahfaahinta arrintan ayaa waryahayaga nuur bukhaari uu ka waraystay axmed cabdi xasan oo ka mid a ganacsatada magaaladaasi jaralaqsi fatahaadahan walaabtayow maalmihii soo dhaafnaaso xilli roobaadaan ku jirnay jalaqsi roobadana dhacay waddada xataa waa iska goolneed laakiin alxamdulilah haddana weligaa imaaday oo magaaladii xitaa buundadii dhankii bari iyo dhanka qoraxsan ee magaalada webiga qaybiyo shacabkii maba mari karaan oo hadda waa biibaxadii webigan ugu bilowda xoogaa ilaa xaafadaha qaar hata way galeen biyaha biyaha goormay bilowdeen marka waxay nagu bilowdeen isbuuci aan soo dhaafnay marka haddana waxaad moodaaba maalinta maalinta ka dambaysa inuu webiga kor usii socdo xaafadihii hadda gelayaan waa laakiin waxay nagu bilowdeen isbuuci aan soo dhaafnay waa garta marka ma jiraan xaafado ay biyaha si toos ah u saameeyeen oo ay dadkii guryaha ka saareen mise waa bilow may waa bilow way jiraan xaafado hadda ay ku bilowdeen way jiraan oo laakiin markii la fiiriyo hadda alxamdulilah sida balweyn oo kale ma lihin oo nagu bilowdeen waxaa la dhihi karaa waa boqol kiiba shan hadda xaafadaha qaarkood way galeen waa garta marka ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay meelaha uu webiga ka fatahayo si loo yareeyo khasaaraha walaalkayo cid wax ka qabatay mada ummadan ilaahay baa u maqan hadda cidaasa wax ka qabatay ama biyo xirtay aan leeyahay haba yaraataa ma jirto marka laga soo tago xaafadaha ee hadda aad sheegtay in ay biyuhu saameeyeen ma jiraan dhulbeereed ay leeyihiin dadka deegaanka oo ay biyuhu xaaqeen amaba ay saameeyeen ha walaalkayo way jirtaa waxaa muxuu ahay magaalada jallaqsi tuulooyin ku hareersan ama magaalada naftigeeda beerihii jalalkii webiga uu kusoo rugmaya dalag oo dhan wuu gooyey waddooyinka qaarkood biyo ayaa jaray marka khasaaraha beeraha wuu jira walaalkay wuu jira oo berihii o dhan dalagii o dhan waa go-ayba marka ma sanadkan oo keliya ayay fatahaadahani sidaan idiin saameeyeen mise mar walba uu webiga biyo keeno jalalaqsi waxaa ka dhaca fatahaado noocan oo kale ah wallahi walaalka ma aha mar kasta ma aha dhowrkii sano mar way dhacdaa oo waan arki jirnay laakiin biyaha way kala awood badan yihiin marka sanadkan marka ayaan dhihi karaa wayba suliintii soo dhaafnay marka hadda way ka culus oo berihi aaday u goysay oo biyaha wihiga ka imaan jiray hadda biyo badan socdo balweyde waxaa looga barakacay welina wayba nagu socdaan bu hadda bere beri waaba gooyeen hadda xaafadii aqdara jalalaqsi waxay caan ku tahay e, beerashada dalagyada kala duwan marka waxaana lagu jiray xilligii guga oo sida aan filayo beeraleyda ay u diyaargaroobayeen inay soo goostaan e, dalagyadii qaarna ay beeraan marka sidee arrintan u saameyn kartaa wallahi way saameyn kartaa walaalkayow oo waxaad moodaaba dhalagii dalagii idoo berihii la abuuray oo xoogaa raja beeraleyda ay leeyihiin buu dalaga go-ay marka dhanka oo beeraha webiga agaarkiisa way saameynaysaa laakiin waxaysan webiga gaarin oo sababa way da-een oo dhankaas kale khasaaraha ma gaarin alxamdulilah laakiin dhanka beeraha webiga ku harareysan dhaba khasaarahaas wuu gaaray waagaag dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa axmed cabdi xasan oo ka mid a ganacsatada magaalada jalalaqsi waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga nuur bukhaari oo ku sugan washington
ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael kiton ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kadib booqasho uu halkaasi ku tegay sagaal mustafa xasan ayaa hargeyso kasoo dirta warbixintan kulankaasi madaxweynaha ayaa waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan guddoomiyayaasha labada aqal ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda markii kulanku soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire waxaanu ka warbixiyey kulanka labada dhinac ay ka wada hadleen bismillahi raxmaan raxiim maanta oo axada waxaa madaxweynaha ku soo siyaartay xafiiskiisa ergeyga gaarka ah ee xogeyaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa michael kitting waa markii labaad uu sanadkan inay soo siyaarto waxay madaxweynaha ka hadleen waxyaabo fara badan oo la xidhiidha xagga mataqaanaa amuuraha bini aadamnimada abaaraha xaaladda roobka sanadkan arrimo la xidhiidha xagga nabadgelyada wada shaqaynta arrimo la xidhiidha doorashooyinka sanadka soo socda iyo sidii innaka iyo jimcadda qurumaha ka dhexaysa inuu wada shaqayn lahayn guud ahaan ayay ka wada hadleen wadalkaas si wanaagsan ayuu u dhacay si fiicanna waa lasugu afkartay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay michael kitton oo isna warbaahinta halkaasi kula hadlayey ayaa sheegay in socdaalkiisani uu yahay markii labaad ee sanadkan gudihiisa uu ku yimaado magaalada hargeysa waxaanu sheegay inaanay jirin wakhtigan abaaro ka jira somalilan lana filayo in roobku do-o maalimaha soo socda hase ahaatee waxa uu ka warbixiyey waxay ka wada hadleen madaxweyne muuse biixi
aad baan ugu farxsanahay inaan maqlo qorshayaasha doorashada ka qabsoomi doona somalilan iyo sida ay dowladda uga go-antay inay wakhtigeedii ku qabsoonto sidoo kale waxaan halkan u imi inaan ka hadlo xaaladda tukarag iyo habka hoos loogu dhigi karayo xiisadda loona heli karo jid kale oo siyaasadeed oo nabdoon oo horan loogu socdo sababtoo ah waxaan walaac ka qaba natiijada ka dhalan karta colaad si kama ah ama kas aba u timaada ay ku keeni karto bulshada iyo guud ahaan siyaasadda taas ayaa weyneed wixii aanu ka wada hadalnay
mar la weydiiyey in door dhexdhexaadin ah ay qaramada midoobay ka qaadanayso xiisadda ka taagan tukaraq ayaa waxa uu ku jawaabay
xaqiiqdii halkan uma joogo inaan arrintaasi si furan halkan ugaga hadlo waxaanse halkan u yimi inaan la kulmo madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda oo aan uga wada hadalno xaaladda iyo halkii looga dhaqaaqi lahaa si nabad ah sagal mustafa xasan nuur v o w hargeysa waagaag dhegaystayaal sagaal aad bay u mahadsanta warbixintaasi magaalada hargeysa nooga soo dirtay haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali iidaajaah
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb labaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha dhegaystayaal guud ahaan xoolaha ay dhaqato siday u dabeeca tiqiin si lamid ah ayay soomaalidii hore u tiqiin caanaha oo ah waxyaabihii ay ka heli jireen wixii ugu dheefta badnaa sidaas awgeedna ay ugu jeclaayeen waxay yiqiineen magacyana u kala lahaa heerarka ay caanuhu maraan laga bilaabo marka neefka laga soo liso iyo dhadhan iyo muuqaalba maalmaha xiga dheelan rogga ku dhaca waxaa ugu horeeya dambarka oo ah neefka markaas dhala caanaha cawlka ah ee laga liso amaba laga nuugo waa wax adag oo nidhigta weysha iyo waxarta dhalatay mooye aan dadku in badan ka quudan karin isla markaasna aan ku raagina haddiiba naasaha neefka ka dhammaada heerka labaadi waa dhayda oo ah markay caanuhu ugu dhadhan wacan yihiin waxaana jira magacyo kale oo ay af soomaaliga ku leeyihiin sida kasoofeen galax waraasi iyo faranfadxood sida la garan karase caanuhu wax gelin ka badan soomaalida dhay uma sii ahaan karin taasna waxaa ugu wacnaa farsamada waxqaboojinta oo kasmadooda ka maqnayd iyo guud ahaan cimilada dalka oo sanadka intiisa badan xagga kuleelka xigta sidaa darteed bay caanuhu waxay u gudbaan heerka saddexaad oo ah mayaca waa marka isbeddelka koowaadi uu ku dhaco oo dhadhankoodu uu yaraha doorsoomo heerka afraadna waa suusaca oo isaguna ah dhadhan ahaan markuu isbeddelku ku sii kordho oo hortii dhaydii ay ahaayeen ay aad uga duwanaadaan xoolaheeda caanaha ay soomaalidu ka maashaa afartaas heerba way ka siman yihiin hase ahaatee wixii xiga ayay ku kala baxaan suusaca oo aan heerka afraad ku sheegay markay ka tagaan caanaha geela mooye kuwa looda iyo arigu waxay u gudbaan garoor oo ah caano fadhiistay oo ishaysta iyaga oo ka eegaya muuqaalkiisa marka intaa dhiisha laga shubaayo haruubka lagu shubaayo ayaa garoorka arigu wuxuu soomaalida ugu qaybsanaa saddex nooc oo ku waliba uu u lahaa magac iyo naanays rageed oo ishuwan kaasoo markuu dhagahaaga ku dhaco ay u badan tahay inaad la yaabto amaba aada muusooto garoorka noociisa hore waa midka marka haruubka lagu shubaayo ugu dhaca sidii cadad fara badan iyo dhibco tira dhaaf ah oo boodboodaya qofka shubahayaana uu foolkiisa dhowr jeer ka tirtiro waa caliboodda cadde kii ay u yiqiineen garoorka labaadi waa liibaandhataqle waa cadad yara waaweyn oo balbalaaran si tartiib ahna haruubka ugu dhaca iyada oo in ishaysataa markay ku dhacdaba la maqlo dhataq sharqan loo malayn karo inay u eg tahay nooca saddexaadna waa garoorka isaga oo aan kala harin kalana socnayn weelka ku dhaca wax cod ahna haba yaraatee aan laga maqal kaasina waa samakaab hurda kii ay odhan jireen sidaan soo sheegay xoolaha ay caanahoodu garooraani waa lo-da iyo ariga oo riyo iyo ida ka kooban waa caano la marxiyey oo markii neefka ama neefafka laga lisay aan la wada dhamina meel la iska dhigay dabadeedna laba saddex aqoolood kadib garooray su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay aadkeeda bannaanba maxaa caanaha qaarkood loo marxiyaa tan iyo inta ay garoor noqonayaan waa dhowr sababood dartood marka hore badanaa qoyska reer miyiga ah wuxuu garoorku u dhigmaa xilliga aaranka ah goortaas oo kale intay u dararaan ayay xoolaha caano badan ka maaraan sidaa darteedna dhay ahaantooda dhammaantood kuma idlaysan karaan sababtaa waa loo garooriyaa dhinaca kalena sida la og yahay qof waliba wuxuu jecel yahay gasiin kala duwan oo kala dhadhana inuu quuto maalmaha toddobaadka oo idil naftu uma dulqaadan karto gelin hore iyo gelin dambaba dhay keliya in laga durduuro sidaas awgeed bay waxay jeclaayeen marmar intay dhayda ka nastaan caanihii oo garooray inay dhammaan sababtaasna waa loo garooriyaa siday ahaan jirtay haweenayda la qabo ee ninkeedu uu meel ku baqan yahay waxay usii dhigi jirtay cunno kayd loo yiqiin oo markuu u soo hoydo ay siin jirtay haweenkuse iskuma jirine tii gaari ah ayaa saygeeda waxay soo hordhigi jirtay kayd oo idin wixii loogu jeclaa oo ah oodkac dhowaan la jaray iyo dhiil iltiran oo caano garoorihii ay ka buuxaan taasina waa sabab saddexaadoo ay caanaha u garoorin jireen waxaase jirta sababihii saddexda ahaa ee aan soo xusay mid ka weyn oo ay caanaha u garoorsan jireen waa lulista oo ah hannaan waayo hore ay soomaalidu soo rogtay oo burcadka caanaha ku jira ay ugala baxdo laba cisho caanihii xoolaha laga maalay ayaa weelal gaara lagu ururiyaa markay garooraan ayaa lagu shubaa haan ama haaman loo saantay markaas bay haweenku lulaan oo ruxaan oo u heesaan ilaa burcadkii loo baahnaa uu caanaha inta ka soo go'o uu korkooda ku soo uruuro dabadeedna lagala baxo burcadkaas ayay shiilaan markaas bay ka soo saartaan subag sixin ah oo qumbayaasha ay ku shubtaan taasoo ay badarka ku iidaantaan xilliga jiiraalka oo ay caanuhu gabaabsiyaan garoorku waa astaan barwaaqo wuxuu muujinayaa heerka uu dhiiraha ugu jiraa inuu ladan yahay waxaa loo garanayaa inay haystaan caano fara badan oo qaar ay dhay ku dhammaan qaar kalena ay u garooraan waa caano dhadhan wanaagsan leh oo marti iyo mudanaba in lagu sooro lagu dhiiran karo qofkii ay jecel yihiinna ay u hori jireen taasna waxaa laga garan karaa gabay allaha u naxariista uu tireeyey maansayahankii weynaa ee cali cilmi afyareen la oran jiray waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii waagaasoo uu aad u dhaliili jiray daacaddarrada xukuumadihii soomaaliyeed ee xisbigii leegadu uu mar walba hoggaanka u han jiray laba tudo oo gabaygaa ka mid ah ayuu madaxdii xukuumadahaas wuxuu cali ku eedaynayaa inay iska iloobeen raggii iyo dumarkii soomaaliyeed ee gobonnimada u soo halgamay iyaga daraaddoodna madax bannaanida lagu taabay sidoo kalena wuxuu siyaasiyiintii xilligaas ku cambaaraynayaa inay dheefinayaan oo goor walba ay garoorka ka durduurayaan gumaysi raacyadii halganka laga wadi waayi jiray ee hagardaamada ummadda u xuslin ogaa gabaygaas oo loo yaqaan waa igeli weyne sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdankiina uu cali cilmi tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa nin hadduu guji iyo ciil qabo oo meel ka gubanayo goobtii darooshaba haddii lagu gufaynayo guhaadda iyo kayrada hadduu guuxa damin waayo gobonnimo kolkuu dhaliyey ee ay guushii soo hoyatay waxa geeska dheer loogu muday waa igeli weyne gafkusa wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbayaaye nin waliba wuxuu galabsaday baan loo abaal gudinee gablama aan wax tarin iyo jinnaad gacanta haysaanee wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracay ee war soomaali geesigii ku dhimay gaarka han jiray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
waa hagaag dhegaystayaal axmed faarax cali idaaja iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha aynu intaasi kaga soo gudubno waxaad ku dhegaysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aan sahre cabdi axmed oo barbarkayga midig fadhida aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa mahadsaned shirwac hay-adda sirdoonka indoneesiya ayaa sheegtay inay ka shakisan tahay in kooxda taabacsan kooxda isis ee islaamiga ah ee jameeca ansharatul dawliya ee loo soo gaabiyo jaad ay mas-uul ka tahay qaraxyada axadda maanta ah ka dhacay saddex kiniisadood oo ku yaala magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in koox dabley ah oo hubeysan oo uu ku jiro qof isu soo miidaamiyey ee weerar ku qaadeen dhismo dowladeed oo ku yaala dhinaca gobolka galbeedka ku yaala dalkaasi axadda maanta ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhimata iyada oo soddon iyo sagaal qof oo kaleetana ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa sheegay in ninkii fuliyey weerarkii mindida ahaa ee ka dhacay bartamaha baariis sabtidii uu ahaa nin haystay dhalashada faransiiska balse sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ku dhashay jamhuuriyadda muslimka u badan ee jechnia waxaana ninkaasi uu ku jiray liiska sida gaarka ah loola socdo inkastoo aan wax dembi oo hore lagu soo ogin amaba aan lagu soo helin booliiska faransiiska ayaa xiray waalidiinta ninkaasi si ay su-aal u weydiiyaan ilaa iyo haatanna lama shaacinin magaca ninka weerarkaasi geystay didmada dowladda bakistan ee in aysan dalkaasi ka bixi karin diblomaasiyiinta u dhashay ee maraykanka kadib doorkii uu ku lahaa shilkii gaari ee halkaasi ka dhacay ayaa sii hurisay xiisadda ka taagan halkaasi saare cabdi axmed aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhegaystayaal gebagabada idaacadda ayaynu kusii dhownay haatan aynu dhinaci kaalmaha heesaa jalleecno waa codka cabdinuur jaas iyo weliba heestii haldhaah waa hagaag dhegeystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen dabaylaha maiga celin waa heestii dabaylaha iyo weliba codadka fanaaniinta cabdinuur jaas iyo weliba faadumo haldhaa guud ahaana idaacadda idinfiidimo heestaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa anigoo cabdixakiin shurwaca saare cabdi axmed iyo weliba bashiir abikar iyo guud ahaan bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo
In your